waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan boggeena v o a somaly com subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniina sideed iyo labaatanka bisha sebteembar sanadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo washingtonna waa koo iyo tobankii iyo barkii habeennimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
ardada jaamacaduhu walaalo waxay ka cabanayaan waxay leeyihiin waxaa lagu yidhi horta baab iyo restauranti iyo macnaha hoolal aad isugu timaadaan iyo baartiya iyo ma samaysan kartaan waa inaad meeshiina ku ekaataan ardada ciddii arrintaa jebisana waxaa lagu yidhi wax laga eryi doonaa koorastiinna
xanuunka coronavirus oo kusii fidaya goobaha waxbarashada ee dalka britain warbixin ayaanu idinkaga haynaa qodobada kale aad idaacadeena ku maqli doontaana waxaa kamida wadayaasha gaadiidka dadweynaha dalka norway oo ku jira shaqo joojin ku dhowaad toban cisho dalka australia magaalada melbourne oo xayiraadii saarnayd muddo saddex bil ah laga qaaday iyo qodobo kale marka horese warkii dunida iyo sahre cidla nuur
dowladda caalamku aqoonsan yahay ee dalka yeman iyo ururka dagaalka adag kula jira ee xuutiyiinta ayaa ku heshiiyey in maxaabiis tiradoodu ka badantay kun qof ay isdhaafsadaan heshiiskan oo ay qaramada midoobay dhexdhexaadinaysay ayaa lagu sii daayey kun iyo koob iyo siddeetan maxbuus oo labada dhinac ay kala qabsadeen intii ay socdeen dagaalada dadka badani ku hoobteen ee dalka yeman ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka yeman ayaa ku adkeeyey dhinacyada ku dagaalamaya dalkaasi in ay si deg deg ah hore ugu socdaan si ay heshiiskaasi qalinka ugu duugaan lana sii daayo maxaabiis tiro badan oo labada dhinac kala haystaan sanadkii hore ayay xuutiyiintu sii daayeen laba boqol iyo sagaashan maxbuus halka dalka sacuudi arabiana ay sii daayeen boqol iyo sideed iyo labaatan maxbuus qaramada midoobey ayaa sheegay in dalka yemen ay ka jirto xaaladii abid ugu darnayd ee bini-aadaminimo dalka switzerlan ayaa axaddii shalayta u codeeyey wax kabedel lagu samaynayo sharciga ogolaanshaha qaxooti kasoo gala dhinaca wadamada midowda yurub haddii uu guulaysto wax kabeddelka sharciga socdaalka ee uu hormuudka ka yahay xisbiga dadka ee swiss peoples party waxay dadka wadankaasi fursad u helayaan shaqooyinka daryeelka bulshada iyo dhaqaalaha ay dowladda bixiso balse sidoo kale wuxuu sababi karaa in dadka reer switzerlan ay ku adkaato inay ku noolaadaan oo ay ka shaqaystaan wadamada xubnaha ka ah midowda yurub
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhagaysanaysaan kumanaan arday oo kusoo noqday qaarkoodna sanadkan bilaabay jaamacadda gobolka scotland ee boqortooyada britain ayaa ka cabanaya sababta loogu ogolaaday inay yimaadaan gobolka maadaama ay xayiraado cusub lagu soo rogay scotland ardaydan ayaa lagu amray inaanay kasoo bixin xarumaha ay degan yihiin ama ay ku noqdaan guryahoodii sidoo kale waxa aanay tegi karin goobaha lagu caweeyo warwar badan ayaa jira in waxbarashada lagu bilaabo qaabka online-ka loo yaqaano waryaheena cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixinta nooga soo diray london xarunta ugu weyn ee goobaha ay ardaydu degto magaalada glasgow ee xarunta madaqada scotland ayaa ardaydii ugu badnayd laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban waxaana la xaqiijiyey boqol iyo laba iyo toddobaatan arday inuu xanuunku soo ritay halka boqolaal kalena lagu amray inaanay guryahooda kasoo bixin ardayda jaamacadaha kusoo noqonaysa magaalada glasgow iyo guud ahaanba mandaqada scotland ayaa ka cabanaya sababta markii horeba loogu ogolaaday inay guryahoodii ka yimaadaan dowladda scotland ayaa xayiraado badan waxay kusoo rogtay dhammaanba mandaqadaasi iyada oo xanuunka covid sagaaliyo toban uu farabaas ku hayo gobolka axmed cabsiye waxa uu dhigtaa jaamacadda caladonian university oo ku taala magaalada glasgow waxa uu faahfaahin iga siiyey halka uu xaalku marayo iyo cabashada ardayda
walaalo horta waad la socotaan scotland jaamacadahooda ayaa waxaa ka dhacay outbreak ama waxaa la yidhaahdo coronavirus outbreak kaasoo macnaha ay ugu badan tahay jaamacadan glasgow university oo boqol toddobaatan iyo laba qof laga positive ay noqdeen shan boqol oo kalena la karantiimay jaamacadan dandi lix boqol oo qof ayaa la yidhi iyagana meel uma bixi kartaan oo asolate waa inaad noqotaan edinburgh university napier university edinburgh jaamacadda edinburgh ku taala napier university la yidhaaho napierna waxaa lagu yidhi iyagana sidaas oo kale isolated noqda taasi markaa niyaho waxay ka dhigaysaa ardadii jaamacadaha scotland in ay macnaha ay u muuqdaan maadaama ay kusoo noqdeen sanadka samarkan inay dhigtaan jaamacadihii oo la bilaabo sebtember inay keentay mushkilo haddaan u gudubno tan ah ardadu waxa ay ka cabanayaan ardada jaamacaduhu walaalo waxay ka cabanayaan waxay leeyihiin waxaa lagu yidhi horta baab iyo restaurant iyo macnaha hoolal aad isugu timaadaan iyo iyo baartiya iyo ma samaysan kartaan waa inaad meeshiina ku ekaataan ardada ciddii arintaa jebisana waxaa lagu yidhi wax laga eri doonaa koorastiina oo waxa ay qaateen macnaha sharciyo adag baa laga qaatay ardadu arrintaasi ka cabanelen haddiiba ay sidaasi dhacayso maxaana loogu yeerayo ina safe ahayn oo naloo keenay jaamacadaha oo layidhi soo gala maxaana loo yidhi bay leeyihin arrintaasay ka cabanayaan ardadu cabasho badan bayna ka muujiyeen marka richard lockhead ninka la yidhaaho oo ah madaxa secretariga educationka iyo princibalada jaamacadaha scotland oo arrintaas soo saarayna ardadu waxay leeyihiin waa inay dib u eegaan dhinaca kale ururka ardayda dalka ingiriiska ayaa iyaguna sheegay in ardayda loo bilaabay sanadkii waxbarashada iyadoo aanay xaaladdu ku habboonayn magaalada manchester oo ku taalla waqooyiga galbeed ee england ayaa kun iyo toddoba boqol oo arday iyagana loo sheegay inaanay guryahooda ka soo bixin mandaqada scotland ee boqortooyada ingiriiska waxaa wax ka barta laba boqol iyo konton kun oo arday shan iyo soddon kun oo ka mid ahay waxa ay degan yihiin xarumo jaamacaddu leedahay toban kunna waxa ay degan yihiin guryo gaar loo leeyahay halka kuwa kalena ay ku nool yihiin guryaha ardayda dowladda scotland ayaa xayiraado adag kusoo rogtay gebi ahaanba deegaanka dhinaca kale madaxda gobolada ingiriiska wasiiro ka tirsan xisbiga talada haya iyo qaar ka mid ah xisbiga mucaaradka ayaa ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson waxa ay ku canaanteen qaabka uu u maaraynayo la tacaalidda xanuunka covid sagaal iyo toban oo durbaba saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha dalka iyadoo iminka deyntii ugu badnayn britain lagu yeeshay tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida maxamed ibraahim herari waxa uu degan yahay magaalada glasgow waxa uu ka faalooda arrimaha ingiriiska waxa uu iga warramay xayiraada gobolka iyo guud ahaanba saameynta uu xanuunku ku yeeshay gaar ahaana dhinaca dhaqaalaha waxaa dowladda dhexe aada loogu dhaliilay sida ay u maarayso xanuunka covid nneteen waxaa la filayaa in uu sii kordho dhaliishaasi toddobaadka dambe marka uu baarlamanku ka doodo cusboonaysiinta shuruucda lagu xakamaynayo cudurkan covid nneteen dhaliishaasi dowladdu kuma koobna oo kaliyaata xisbiyada mucaaridka ah ee waxaa kale iyaguna muujiyey inaanay raalli ka ahayn sida ay dowladdu wax u wado xubnaha ka tirsan xisbiga talada haya ee konservatifka kuwaasoo ku tilmaamay inay dowladdu go-aamada keligeed qaadato ee aanay tixgelin hagaagsan siinin xubnaha baarlamanka waxaa kaloo iyaduna soo shaacbaxaya dhaawaca uu xanuunkani gaadhsiiyey dhaqaalaha waddankan warbixin maalintii shalay ahayd soo baxday ayaa waxaa lagu sheegay in deynta waddankan lagu leeyahay ay marayso heerkii ugu sarreysay tan iyo dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida shan iyo toddobaatan sannadood ka hor arrinta cajiibka ahayd ee indhaha dadka aada u soo jiidatay ayaa waxay ahayd in lix iyo lixdanka milyan ee qof ee waddanka ku nool uu mid kastaaba deyntaasi ay kaga soo hagaagayso ku dhowaad afar kun oo dollarka maraykanka ah guud ahaan dadweynaha ku nool mandaqada scotland shan iyo labaatan kun sagaal boqol iyo lixdan qof ayaa xanuunka covid sagaal iyo toban laga helay inta la xaqiijiyey waxaa bogsatay afar kun laba boqol iyo labiiyo siddeetan waxaana u dhintay laba kun shan boqol iyo toban qof dowladuna waxa ay dadaal ugu jirtaa inaanu xaalku noqon sidii bilowgii mahadsanidkaas waxau ahaa waryaheena magaalada london cabdixaafid cawil ismaaciil oo warbixintaasi noo soo diray
wanaagsan khyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o washington fanaaniinta soomaalida ee ku dhaqan magaalada london ayaa u arka in xanuunka covid sagaal iyo toban uu u horseeday shaqola-aan soo food saartay fanaaniinta ayaa intooda badani waxay sheegeen in xafladaha iyo aroosyada ay lafdhabar u ahayd dhaqaalaha soo gala iyo shaqadooda nolol maalmeedka ah ridwaan xaaji cabdiweli wariyaha v o ed ee london ayaa la kulmay fanaanada caanka ah ee faadumiino sheekh hilowle oo rumaysan inuu saameyn gaar ah ku yeeshay nolosheeda xanuunkaasi coronavirus maasha allah koofi sagaal iyo toban usaaba adoo iyo abkow khawaaba walahi waa shidanyaa ninka koofid sagaal iyo toban koofiyaaldaa adoogiisna sagaal abkoogiisna iyo toban waay wallaahi aniga waxa saameyn as iyo geesti waxa leewaay hoosheeda waxay ahayd public dadweyne dhexdooda inaan boqol qof saddex boqol qofood afar boqol qofood dhexdooda ka shaqeeyo marka aniga dadka ugu daranoo saameynta as u geesti anaa number one ka ahbo marka waxaa ka wadaa xafladihii iyo aroosyadii iyo bandhigyadii aad ka qeybgeli jirtay dhammaantood ayuu saameyn u keenay aada iyo aad wuxuu saameyn u keenay barnaamijyo badan ilaa iyo tanzania aa u soconay oo meeqa sanan sugeen kaasaaba igu daranka fernandino asxaama ii soobinay oo tanzania u socday waa iga baaqday waxaan u soconay america jarmanka wixii dhan barnaamijyadii durdur ahaan waa naga baaqday tan kalena afartii aroosoo adduun ku dhaqi kara oo ku dhaqaheynine usigiine public waayo dadkiyaa badanoo toban qof aroos ma imaan karee toban qofna show ma imaan karee marka anaka dhan dadka aada usoo aruuriyaan ku jirnaa oo minka dhex fadhiya waayahay hadda ku dhawaad lix bilood ama haddii aysan ka badnaynba ayuu xanuunkan ka jiraa guud ahaan gaar ahaan dalkan britain-na xayiraadiisa weli ay taagan tahay haddii aada qiyaasto bishii meeqa aroos ama meeqa xaflad ayaad tegi jirtay oo aad kasoo shaqaysan jirtay
wallaahi bilaa aniga bishii hal marne durduraan aadi jiray bishiine hal maran aroos aadi jir waxaan jeclaa hal mar hal aroos din kasoo qabsada ama hal show kasoo qabsada nabadeeyaan ahay kii anigana kaas leen ku shaqaysahay bano xataa shaqa kalma lagu aadaynin wabido kii dhanaa soo xirmino maxaa lasoo biahay minkiyaa lagu soo xarooda dhibma iyo yar waayahay qof inta badan bulshada ay taqaanaad ahayd oo inta badan bulshada dhex gasha markaad eegto inaad guriga ku xayirantay ama shaqadaadii ay dhibaato soo food saartay siduu yahay dareenkaaga inaad keligaa nooshahay hadda
wallaahi waxaa dhibaata iigu sii filanbo hal maraa waxaa aaday usoo kafay garaan gadiinkan jiro waxaa aadaysaa yurub ama meelahaasa arooska leedahay boqol qof camal aad dhexgalay adi kaligaasankii maxiro kartid dadkii waa badan yihiin ilaahan qabnaale ku dheelee waa markano waa soo naqiyay aniga geedkan ilaahay waxaan ka rajeynaa inuu meel naga saaro aadan uu dhibtoonaya ilaaha meel anaga saaro waayahay xayiraadaha cusub ee lasoo rogay faatimiina waxaa ka mid ah in shan iyo toban qof ka badan aysan isugu iman karin aroos marka taas laftirkeeda bal ka war
waaba igasii daranba oktoobar laba iyo tobankeeda xafladan le aroosaan leh hadda markii tama iyo shan qof alaiskugu imaada la dhaho waa i bilaawatay haddana kaase dhibaatadaasoo jirtaa marka waayahay markaad eegto guud ahaan heesaha aada qaado maxaa ka mid a heesaha aada ugu jeceshahay aniga heeseyga laba heesaan ugu jeclahay hees la dhaha ciyaal xamar iyo hees la dhaha jugsi iyo joojiye waayahay bal ku dhuf heestaas hayba iideeya arankee indhaha nuurkood adwaay waa ku ilaalsadaaye eedma ku quriye ha ilmeynine adkeesta i alaamina alaamina arintiise laaye orax waa dhacdaayoobe awaar waa baxdaa imaa suganaa la adeegsadaa heer ay u leeda heer ay u leeda iyo ciyaal xamaraanahe umawaa kutuga umawaa kutuga akalmanoodido
imise sanaad ku jirtay fanka ayaad is leedahay ama goormaad soo bilowday aniga fanka waxaan soo bilaabay really fan waxaan soo bilaabay labada kun really macnaha really inaan fanka soo dhexgalo oon aroos aroosyo iyo katumo iyo xaflado labada kunaan bilaabay duweyaana ku bilaaba aniga fankayga duweyo kasoo bilaabo soomaaliya weligay mahaysin meel fan as joogana weligay ma imaanay fankayga waxaa ka bilaabay duwey muuraaniyaane inaan heeso heestii ugu horeysay as ii dhiibay markaan t v iyo public aan soo istaagana waxay ahayd labada kun iyo tobanka markaa imaaday london anfan bilaabay tviyaalka inaan ka heesoo liibaanayay imaaday durdur aan galo fankeyga saasuu ahay taasi waxay ahayd fanaanada faadumiina sheekh hilowle oo u waramaysay wariyaha v o weda ridwaan xaaji cabdiweli
mar kale ayaanu idin leenahay dhegaystayaal aroor wanaagsan wadayaasha basaska dadweynaha qaada ee ka shaqeeya magaalooyinka dalka norway ayaa maalintii sagaalaad shaqo joojin ku jira waxaanay saameyn ku yeelatay isku socodka bulshada iyo shaqooyinka magaalada oslo oo la sheegay in basasku ay shaqayn jireen afarlabaatanka saacadoodba ayaa haatan dadka qaar ay u lugeynayaan meelo u jira dhowr saacadood weli waxaa sii shaqeynaya tareenada gudaha magaalooyinka iyo gobolada iskaga kala goosha balse ma dabooli karaan baahida gaadiidka dadweynaha loo qabo dhinaca kalena waxaa dalkaasi kor usoo kacaya tirada dadka laga helaya xanuunka covid-19 iyo dadka maalqabeenada ah ee isdilaya sahre ciidlanuur ayaa warbixintan noo haysa culayska iyo saameynta ay keentay shaqo joojinta ay sameeyeen wadayaasha basaska ka dhex shaqeeya magaalooyinka dalka norway ayaa toddobaadkii iminka dhammaaday si weyn looga dareemay dalkaasi dadweyne aada u tiro badan ayaa la sheegay inay tuban yihiin meelaha ay maraan tareenada dadweynaha qaada kuwaasi oo xaafadaha qaarkood aada uga fog islamarkaana aan wada gaadhi karin goobaha ay dadku u socdaan mahad cabdile oo ah wariyo degan dalka norway ayaan ka waraystay saameynta ay bulshada ku keentay shaqo joojintan basasku sahraay laga soo bilaabo bishan aan ku jirno labaatankeedii runtii saameyn aada u weyn ayay ku keentay gaadiidka isku xiri jiray dhammaan xaafadaha ay ka kooban tahay oslo iyo nawaaxigeeda sababta ugu weyn ee shaqo joojinta keentay waxay tahay iyaga oo ka cabanaya mushahar yaraan lacagta ay mushaahar ahaan u qaadan jireen sannadkii waa saddex boqol iyo afartan kun lacagta norwejiga ah una dhiganta shan iyo soddon kun oo maraykanka dollarka maraykanka norway waa waddan aada runtii aada qaali u ah gaar ahaan xagga maciishadda iyo nolosha guudba ilaa iyo siddeed kun iyo shan boqol oo darawal ayaa shaqo joojin sameeyey saddex kun iyo shan boqol ka mida darawalladaasi waxay ka shaqeeyaan oslo runtii soomaali fara badan ayaa basaska wada oon cabashadooda aan la socda ilaa hadda la garan maayo goorta shaqo joojintaasi istaagi doonto sahraay in ka badan toddobaad ayaan weli lagu guulaysan in xal loo helo cabashada wadayaasha basaska waxaanay taasi keentay in baahida loo qabo gaadiidka dadweynuhu ay sare usii kacdo baashe muuse oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada oslo ayaan weydiiyey tirada dadka shaqaalaha ah ee ay saamaysay basla-aantu iyo waxa ay ilaa hadda dowladdu ka qabatay mudaharaadkan maayerka magaaladan oslo ee loo yaqaano governing mayer oo ah maayerka awoodda badan oo loo magaciisana la yidhahdo raymond yohanson ayaa wuxuu sheegay in ay magaaladan oslo ka shaqo tagaan saddex iyo konton kun oo qof maalin walba haddaba qaybaha guryaha aan ku shaqayna xafiisyada taga ayuu ka walaacsan yahay ama laga wada walaacsan yahay wuxuu kaloo laga walaacsan yahay tareemada magaalada isaga goosha oo aad dadku ay u wada raacayaan waan gartay baashe marka ilaa hadda ma jirtaa wax xala oo ay dowladdu u hayso darawaladaasi ama wadayaashaasi basaska ee shaqa joojinta sameeyey arrintan shaqa joojinta basaska markii hore waxaa keenay in ururka shaqaalaha elu qayb ka mida qaybta gaadiidka in ay maaragtay arrintan soo bandhigtay islamarkaana codsadeen in mushahaarada loo kordhiyo iyadoo saddex iyo toban sannadood aan mushahaarada loo kordhin darawallada basaska wada oo sida la sheegay iyagu markaa mushahaaradoodu hoosayso oo ay ka hoosayso boqolkiiba sagaal dadka ka shaqeeya warshadaha korarka ay codsanayaan ayaa ah in loo kordhiyo lacag gaadhaysa ilaa labaatan karoon waa ilaa laba doolare saacadiiba dadka basaska ka shaqeeya ama darawallada ayaa runtii shaqooyin adag haya markaa xilliyada ay shaqaynayaan ayaa runtii dhib u keenta faamiliyadooda iyo qoysaskooda iyo lacagtoodii iyo dhaqaalahoodii oo aada u yar caafimaad ahaanna aan fiicnayn ayaa waxaa la leeyahay bal kor ha loo soo qaado oo arrintaa ha la eego dhinaca kalena ururka loo shaqeeyo oo n ho u la yidhaahdo ayaa wuxuu isaguna ku doodayaa in boqolkiiba sagaal ay wax yar tahay lagana bixi karo lacagtan ay codsanayaanna ay aada iyo aada u badan tahay lacagtanna iminka xilligan aan la kordhin doonin si kastaba ahaatee wadahadaladii way socdaan haddii laysmari waayo waxaa jira dhexdhexaadiyaha dowladda ayaa soo dhexgeli doona haddii markaa caafimaadka iyo nolosha dadku ay halis galaan amar waxaa lagu siinayaa inay baswadayaashu dib ugu noqdaan shaqooyinkoodii marka runtii hab dimuqraadiya ayay arrintan u dhisan tahay oo qolo waliba ra'yigooda ayay soo bandhiganaysaa oo qolo walba waa la dhegaysanayaa geesta kale dalka norway waxaa la sheegayaa in xanuunka coronavirus uu soo labakacleeyey waa kan wariya mahad cabdulle oo oslo ku sugan sahraay waxaa laga cabsi qabaa lana soo warinayaa inuu soo labakacleeyo coronavirus asbuucan ayaa sidoo kale magaalada oslo xaafado ka mid ah khadka cas la saaray weliba xaafadahaas oo ah kuwa ay soomaalidu u badan yihiin dhakhaatiirta dowladda iyo saxaafadda waxaa ka bilaabmay in laga digtoonaado oo la yareeyo isku socodka goob wadajoogga inaan la ogolayn in ka badan lix ay isku timaado mahdo waxaa la sheegayaa in dadkii maalqabeenka ahaa ee dalka norway ay beryahan ku soo bateen dadka naftooda ku dhagaroobaya amaba isdilaya magaaladaasi dadka ugu badan isku dileen bal nooga waran magaalada ugu qanisan waddanka norway oo magaceeda la yidhaahdo barum ayaa noqotay magaalada ugu badan dadka isdila ama nafta iska qaada kuwaasoo weliba u badan dhallinyaro laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo siddeetankii waxaa celcelis isdila sagaal boqol in ka badan magaaladan ayaa waxaa ku nool dadka caalamka ugu qanisan waa magaalo diiday in hal warshada ay ka taagaan waa magaalo diiday xitaa in dukaamo waaweyn laga dhiso iyaga oo isleh deegaankiinna ha wasakhaynina waxay warshadahooda u soo rareen dhinaca bariga iyo waqooyiga oslo halkaasay ku nool yihiin dabaqada dhexe iyo dabaqada hooseba magaaladan qalabka iyo baabuurta la wataa maaha baabuurta naqaanay dadaal aad u fara badan ayaa hadda socda si loo soo dhexgeliyo bulshada inteeda kale ka xeen daabsan dalka norway ayaa lagu tiriyaa wadamada ugu qanisan dunida islamarkaana kor u qaada daryeelka dadweynaha ku nool gudaha dalkaasi mahadsanid sahre ciidla nuur oo warbixintaasi noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay
magaalada melbourne oo dalka australia oo ku dhowaad saddex bilood ay bandow saarnayd ayaa maanta laga qaaday iyada oo xayiraadaha xoogoodii laga khafiifiyey magaaladaasi oo ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee soomaalida ee degan dalka australia warbixintan waxaa magaalada melbourne ka soo diray wariyaha v o weda ibraahim cumar baafo bandowgan saarnaa caasimada gobolka victoria ee magaalada melbourne ayaa maanto isniina la qaaday iyadoo dowladdu ay sheegtay markii hore in dadka ugu badan ee cudurka faafiya ay yihiin dhallinyarada xilliyada habeenkiina ay isu kala gooshaan xaafadaha iyo magaalada melbourne taasina ay sababtay in bandow lagu soo rogo muddo ku dhow saddex bil ayay magaaladan bandowgan uu dul saarnaa waxaana la rumaysan yahay inuu wax badan ka bedelay faafidda cudurka covid sagaaliyo toban tan iyo intii uu dul saarnaa magaalada melbourne soomaaliduse isbeddelkan siday u arkaan in bandowga la qaaday waxaa ka waramaya siciid cabdiraxmaan siciid oo loo yaqaano siciid shiinle oo ka mid ah aqoon-yahanada jaaliyadda soomaalida degan magaalada melbourne soomaalida bandowgan la qaaday wax saameyn weyn kuma lahaan sababtoo ah wax haddaadan tukaamaysan karin oo shoobkii waaweynaa ee moolosha ayay xidhan yihiin haddii aan la aadi karin shan kilomitr wixii ka badan haddii raggii tubihii ku baxeen oo intimajaryaasha la aadi karin maqaayadihii haddii aan la fariisan karin oo wax laga soconi karin wax uu saameyn ku yeelanaya ma jiro sababtoo ah haddee bixitaanku aad baxdid wax ay marat meel aad aadi kartid ma laha sababto gurigii qaraabo aad aadaysid ma laha oo lama ogola marka saameyn weyn kuma laha waxaa sidoo kale dib loo furay maanta xarumaha xanaanada caruurta lagu hayo ee loo yaqaan child care taas oo xoogaa nafisiin doonta waalidiinta ilmaha guryaha ku hayay muddada badan iyadoo toddobaadka hore ee bisha oktoobarana la shaaciyey in iskuullada dib loogu noqon doono sidoo kalena waxaa la ogolaaday inay shan qof oo laba qoys ka kooban dibadda ay ku kulmi karaan kuna sheekaysan karaan sida xadiiqooyinka ama baagaga la fadhiisto waxaase mamnuuc ah in guryaha laysugu iman karo haddaba siciid shiinleh ayaan weydiiyey in shantaasi qof la ogolaaday ee soomaalidu ay fursad u tahay inay weji ka weji ay isku xog waraysan karaan dadka soomaaliyeed dhaqan ahaan waxay uleeyihiin inay guryaha ku kulmaan isku wareystaan ama makhaayadaha ay fariistaan outdoorka iyo maaragtay dibadaha iyo meelaha la fariisto uma badna marka xiiso weyn uma laha soomaalida somalida waxay u leedahay in ay guryihii kulmaan qaraabadii soo salaamaan qofkii bukaan ah lasoo salaamo aan ahayn cudurkan coronavirus iyo in maaragtay ay isqaraabaystaan inta badan xayiraadda shanta kilomitir ee saaran xaafadaha ayaa saameyn iyana ku yeelatay soomaalida iyagoo xitaa awoodi waayey inay isu soo tacsiyeeyaan haddii midkood uu geeriyoodo marmar bay dhacday inta hadda ay jirtay magaaladan in ay soomaalidu ay maaragtay ama qof ka dhinto oo ay aadi waayaan xaafadii laga dhintay siday tahayna dhaqankeena wuxuu ahaa inay booqdaan isbooqdaan sababta ah duruufta jirta maanta iyo coronaviruskan oo iyo fidin siduu ku fidi lahaa laga baqayo una jirayna bando adag oo ganax badan shan kun kun iyo lix boqol iyo wixii ka badanba oo doolar lisganaxayay marka soomaalida weli way dareemaysaa culeyskaas aragti ahaan ani siciid ahaan waxaan u arkaa culeys badan ha jira laakiin waa faa'iido bulshada victoria ku nool ama australia ama guud ahaan adduunkaba in ay xayiraadaha noocaana ay wax ka tari karto fididda cudurka inay hakiso weli waxaa xiran ganacsiyada guud ee magaalada melbourne oo soomaalida badankood ay dukaamo ku leeyihiin suuqyada waaweyn sidoo kalena waxaa iyana weli aan la qaadin xayiraaddii shanta kilomitir ee saarneyd xaafadaha ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa heestii xidig yahow iyo codka hiba maxamed hudoon hiba nuura
dhegaystayaal idaacaddayadii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo anigoo sahre ciidla nuur dhinaca farsamadana uu inoo joogay bashiir abiikar waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo